subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington waa subaxnimo axadda bisha august ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban mirbaan iyo boga v o a somaly com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda saakana haddii ilahi raalli ka noqdo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo cabdixaafi dacaawil ismaaciil qodobadaad idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaana waxaa ka mida saynisahano ingiriisa oo sheegay in xanuunka covid uu muddo dheer caalamka ka sii jiri doono saamayn weynna waxa uu ku yeelan doonaa dhaqaalaha adduunka khuburada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan covid saamayn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka covid cudurkan haddii uu britain ugu jiro siduu hadda ugu jiro isbedel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka kordhiinka dhaqaalaha britain xanuunkan haddii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saamayn ku yeelan doonaa dabcan wax weeyaan ganacsiyada kala duwan waxaa kale oo aad maqli doontaan sarkaal ka tirsan milatariga libiya oo u digay dowladda turkiga maxaa keenay digniintan idaacadda ayaad ku maqli doontaan qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa oo ah beeraleyda jubbooyinka oo qaarkood khaatiyaan ka taagan yihiin cayayaan ka cunay dalaga ay beertaan wararka cayaadaha iyo qorobo kale ayaad maqli doontaan haddii ilah raalli ka noqdo marka horese kusoo dhawaada warkii dunida ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya
qoraacaana iyo dhowr qof oo kaleeto ayaa lagu sii daayay dhammaane sabtidii dalka zimbabwe kadib markii ay habeen ku weydeen xabsiga iyadoo lagu eedeeyey dibadbax ka dhana dowladda dadkaasi ayaa waxa ay ka mid ahaayeen tiradada oo isku dayey inay dhigaan bannaanbax kadib markii milatariga iyo booliiskuba ay xireen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kuna qasba dadka inay guryahooda joogaan dadkaasi ayaa lagu eedeeyey inay ka qayb galeen isu imaatan ay doonayeen inay ku kiciyaan rabshado dadweyne iyo sidoo kaleeto inay ku xadgudbeen khawaarinta xiridda ee mamnuucaysa dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn qabanqaabayaasha ayaa sheegay in dadka mudaaharaadayay markii horeto qorshahoodu ahaa inay ka bannaanbaxaan musuq maasuq lagu eedeynayo dowladda laakiin taa beddelkeeda ay bartilmaameysteen xisbiga hayaa talada dalkaasi xarunta la socodka duufaanada mareykanka ayaa waxay sheegtay in duufaanta isais ee ku dhufatay bahamas ay soo xoogeysanayso kuna soo fool leedahay mareykanka duufaantaasi ayaa waxaa laga yaabaa inay soo cagadhigato xeebta koonfureed ee florida florida iyo north carolina ayaa waxa ay ku dhawaaqeen degniino la xiriira duufaantaasi gudoomiyaha gobolka florida ron desantis ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah dhowr iyo toban degmo oo xiga xeebta atlantiga rabab xoog leh ayaa lagu waday inay ka da-aan florida kuwaasi oo la filayo in ay soo gaaraan north carolina gudoomiyaha gobolka north carolina roy cooper ayaa waxaa isaguna uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah degmooyin xiga xeebta isagoo amray in laga guuro jasiiradda orocok oo ay si xun ay ugu dhufatay duufaantii sanadkii tegay ee dorian
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandure uu inala socodsiinaya wararkii v o ada aynu dhegaystayaal ku bilowna daraasada ay dhowaan soo saaray dhakhaatiir ingiriis ayaa waxa ay sheegeen in muddo dheer uu xanuunka covid caalamka kusii jiri doono haddii aan loo helin tallaal tani waxay keeni doontaa inuu marar kala duwan dadka soo ridan doono dhinaca kale dhaqaalaha adduunka ayuu xanuunkani saameyn jiidanta ku yeelan doonaa cali maxamed cabdilaahi cali jaahuur waxa uu ka shaqeeya shaybaar ku yaala cusbitaalka charles hosbital oo london ku yaala waxa aan bal marka hore weydiiyey halka uu iminka xaalka xanuunka covid marayo u k wadanka ingiriiska cudurkan covid nteen waa wadamada uu aada u saameeyey wadamada yurub marka loo eego iminka dhimashadu waxay mareysaa lixii iyo afartan kun kor bay u dhaaftay dadka laga helay ee bositifeka ahina saddex boqol oo kun kor bay u dhaafeen marka iminka labadii bilood ugu dambeeyeyba wadanka aad baa loosoo furfureeyey shaqooyinkii iyo waxaasoo dhan dadku siday ugu noqdaan laakiin dhowrkii cisho ugu dambeeyey iminka cudurkii aad buu usoo kacay markii dadkii laysu furay waxyaabihii ka hadhsanaya la doonayay in la furfuro sida meelaha filimada lagu daawado iyo iminka waa la joojiyey oo dib baa loo joojiyey guud ahaan marka wadanka la eego dhinaca waqooyiga ayuu aada u saameeyey oo magaalooyin badan iminka xayiraadii dib loogu soo rogay sida manchester oo kale leicester oo kale marka aad baa looga baqsan yahay cudurkii iminka inuu markii dadkii aada loo farfaray inuu aada ugu soo noqdo aada ayaa looga baqsan yahay dhinaca kale jaamacadda oxford waxa ay ku howlanayd tallaal loo helo xanuunkan iyada oo shirkado badan oo ku yaala caalamka oo maraykanku ku jiro ay hawshaasi iyaguna wadaan waa kan mar kale cali oo barsharxaya halka uu marayo dadaalkii britain iyo soo saarista tallaala xanuunkaasi loo helo tallaalkii jaamacadda oxford ay waday ayaa meel fiican maraya oo wiig ka hor meelahaas ayay soo saareen daabiceen natiijooyinkii iyo resultskii ay heleen marka waxay sheegeen inuu aada meel fiican u marayo oo dadkii ay ku mudeen jidhkoodii uu antibodies ama muxuu ahaye difaac fiican oo covid nteen ay iskaga ilaalinayaan uu soo daayey iminkana ay muxuu ahaaye tallaalka qaybtii saddexaad ama trialkii saddexaade u gudbinayaan oo dad ka badan dadkii hore muxuu ahaaye lagu tallaalayo oo wadamo badan loo gudbinayo meelaha uu cudurku iminka aada uga jiro marka antibodiskii kuwa kaloo t cells la yidhaahdo oo muxuu ahaaye karta virus kastaba markuu jirka soo galo dilana viruskii markuu jirka soo galo dadkii lagu muday waxaasoo dhan way soo daayeen bay yidhahdeen jirkoodii marka aada bay ugu muxuu ahaaye ugu faraxsan yihiin intii ay sameeyeen ilaa hadda qaybaha dambena waxay doonayaan si deg dega inay usoo dhameeyaan khubro ku takhasustay dhaqaalaha ayaa sheegtay inuu xanuunka covid sagaaliyo toban saameyn jiitanta ku yeelan doono dhaqaalaha caalamka britain oo ka mid aha dalalka muddada dheer albaabada loo xidhay sababo la xiriira xanuunkaasi awgeed saameyn inteleg ayuu mustaqbalka korriinka dhaqaalaha ku yeelanaya foosiye yelas waxa ay ka shaqaysaa shirkad weyn oo teknolojiga kala talisa dowladda britain khuburada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan covid nteen saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka covid nteen cudurkan haddii uu britain ugu jiro siduu hadda ugu jiro isbedel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka kordhiinka dhaqaalaha britain xanuunkan haddii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dabcan waxaweyaan ganacsiyada kala duwan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa ama uu sameynayaa dalxiiska dhoofitaanka badeecadaha xataa dadku inay adeegtaan ay dukaamada galaan sidii hore uma gelayaan iminkana uma galaan isku socodkii dalka ayaa ayuu saameynayaa oo yaraan doona diyaaradihii rukaabku ay raaci jireen ayuu saameynayaa oo dadku iminkana ma iibsadaan tigidho badan oo dhoofitaankii baa yaraaday dhaqaaluhu markuu yaraado awood inuu qofku tigir iibsado way yaraanaysaa awoodiisu marka meelihii xataa bulshadu ama dadku ay isugu imaan jireen goobaha kubadda lagu ciyaaro ayaa ka mid ah madxafyada tiyaatarka dadku sidii hore uma galaan dhaqaalihii baa yaraaday marka qof walba wuxuu isku dayayaa in bulshadu ama dadku halkay ku badan yihiin inaanu tegin sidaanu cudurka u qaadin marka khubradan waxay sheegeen waa sax weeyaan mustaqbal ahaan xanuunkan haddii wax laga qaban waayo dhaqaalaha britain mustaqbalkeeda ama korniinka dhaqaalaha britain saameyn badan ayuu ku yeelan doonaa covid nteen
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada libiya ayaa turkiga uga digay waxa uu ku sheegay faragelin ay ku hayaan libiya waxaana uu sheegay in ciidamadiisa ay beegsan doonaan dhaqdhaqaaq haddii ay sameeyaan milatariga turkigu warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaahiro noogu soo diray warigeenna xuseen saanuuni madaxa hagida milatariga libiya jenaraal khaalid al maxjuub ayaa uga digay dowladda turkiga dhaqdhaqaaq cusub in ay ka samayso libiya isagoo carabka ku adkeeyey in ciidanka ay beegsan doonaan milatariga dalka turkiga sarkaalkan u hadlay milatariga libiya ayaa sheegay in ay fulinayaan hindisaha dowladda masar iyo xabajoojinta ay ku baaqday beesha caalamka jenaraal khaalid al maxjuub ayaa ku sifeeyey dowladda caalamka aqoonsan yahay ee libiya iyo dowladda turkiga in ay sii hurinayaan xisada ka alowsan dalka libiya madaxa hagidda ciidamada milatariga libiya ayaa farta ku fiiqay in milatariga libiya gacan laga siiyo ilaalinta xuduudaha dhinacyada badda in ay tahay mid lagu sugayo amniga mandiqada وهذا تحتير مسؤول لأننا ندرك آه، طبعا نتعامل مع آه، هذه الأمور بمسؤولية وحريصين على سلامة jenaraal khaalid al maxjuub oo la hadlayey tv-ga alcarabiya waxa uu sheegay digniintani in ay tahay mid mas-uuliyad ah sababtoo ah waxaan ognahay ayuu yidhi ama waxaynu la falgalaynaa arrimahani annaga oo mas-uuliyad gudanayna kuna dadaalaynaa nabadgelyada mandiqada biyaheenna iyo guud ahaan xuduudayna sidaasi darteed waxaan ugu digayaa dowladda turkiga in ay samayso dhaqdhaqaaq cusub oo dhinaca baddeena ah arrintani waxay imaanaysaa buu yidhi al-maxjuub xili aynu wadno heegan joogto ah oo toos ah haddii ay ahaan lahayd dhinacyada dhulka hawada iyo badda آه، هذا يأتي ضمن الترقب المباشر والمستمر للجبهة سواء برا أو بحرا أو جوا sarkaalka sare ee u hadlay milatariga libiya ayaa intaasi ku daray in dowladda turkiga ay wajahayso dhibaatooyin dhowr ah sababtoo ah buu yidhi in ay ku lug leedahay xiisado kala duwan oo ka jira mandiqado dhowr ah taliska guud ee ciidamada qaranka libiya ayaa horey uga digay maraakiibta iyo diyaaradaha shisheeye inay ka soo tallaabaan ama ay u soo dhowaadaan badda libiya iyadoo aan lagala tashan ciidamada milatariga ee dalkaasi dhinaca kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda isu taga imaaraadka carabta anwar qarqaash ayaa ugu baaqay dowladda turkiga in ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha carabta anwar qarqaash ayaa sidoo kale sheegay hadalka ka soo yeeray dhowaan wasiirka difaaca turkiga in uu yahay mid daandaansi ah isagoo ku sifeeyey in ay muujinayso dhicitaanka ama hooseynta waxa uu ugu yeeray diblomaasiyadda xukuumadda ankara xiriirada dowladaha kuma jiraan hanjabaad iyo faragelin meelna uguma bannaana caalamka isticmaar khiyaali ah sidaasi darteed waa in dowladda turkiga ay joojiso faragelinta ay ku hayso carabta ayuu yidhi wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isu taga imaaraadka carabta mar uu bartiisa twitter-ka ugu jawaabayay dowladda turkiga arrimahan ayaa imaanaya xili wasiirka gaashaandhigga ee dalka turkiga khulusi akar dhowaan weerar afka uu ku qaaday dowladaha imaaraadka carabta iyo masar xili uu waraysi siinayay warbaahinta qatar wasiirka gaashaandhigga dowladda turkiga ayaa ku hanjabay inuu dowladda imaaraadka carabta kula xisaabtami doono falalka waxyeelada leh oo ay ka geysanayso dalalka libiya iyo siiriya hadallada ad adag iyo eedeemaha ay isweydaarsanayaan dowladaha turkiga masar iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee libiya oo turkigu taageero dhul badan ay ka qabsadeen milatariga libiya ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar oo ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah dowladaha carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira
beeralayda deegaanka goobeyn ee gobolka caljubada oo ka walwalsan ayaan fara badan oo ku haya dalagyada kala duwan ee ay ku beertaan beerahooda ayaa hay-adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ugu baaqay in garab laga siiyo sidii loo badbaadin lahaa dalagyadaasi khadar maxamuud xareed ayaa faahfaahintan noo soo diray
dhibaatadan beeraleyda deegaanka goobweyn ee gobolka jubbada hoose ay ka sheeganayaan ayaa ah cayayaan gelaya dalagyada beerahooda taasoo dhibaato ku ah in dalaggu uu dhalo amaba uu bislaado waxaana dhibaatadaasi ay niyadjab weyn ay ku keentay beeraley badan oo ku nool deegaanka goobweyn kuwaasoo sanadkan rajo ka qabay inay ka faa'iidaystaan xilli roobaadka xilligan iyo dalagyadii ay beerteen qalabka cayayaanka beeraha loo isticmaalo iyo taakuleyntii dowladda looga baahnaa inay gaarsiiso beeraleyda oo aanan hirgelin ayaa sababay in beeraleydu ay waayaan tabar ay kula dagaalamaan cayayaanka dhibaatada ku haya beerahooda qaar ka mid a beeraleyda deegaanka goobweyn ee wajahaya dhibaatadan oo ka gaabsaday in magacyadooda la xuso sababo dhanka ammaanka ah ayaa sheegaya in hadda beerahooda ay ka taagan yihiin bal oo keliya kadib markii cayayaankan uu dhibaateeyey sabuulkii iyo dalagii beerahooda xagga beeraha aad iyo aadaan dhib ugu qabnaa cudur la dhaho cayayaan ayaana haystaa mid dixiri oo beeraha geleyda iyo digirta iyo bocorka iyo yaanyadaba bahal caashkaale la dhaho cudur malabiso la dhaho oo dixiri wato dhuurta ka gelaya meesha uu ka soo bixi lahaa maxay tahay geleyda ay ka socon lahayd ayuu ka soo gelayaa cayayaankaas ayaan waxaan u baahannahay in nala ka caawiyo oo daawo nala siiyo ayaan ka codisanaynaa dowladda jubbaland inay naga taakulayso beeraha dhankooda si xagga daawada aan u helno daawada iyo haamihii oo dusha la saaran jiray lagu buufin lahay wax ma haysano qarash annaga aan ku gadan karno dadku waa dad iska danyar ah oo beeraaley ah reer tuulo ah wax beecsharaa kuma ay haystaan meesha macnaha waxaa maaragtay aan aad uga maaragtay dhibaato ugu qabnaa n fasalka aan tacabno cayayaan ayaa maaragtay na dhibaa si loo abuuray ilaa xeer uu ka karo isla hadeertan waxaa noo taagan bal keliya ayaa noo taagan saddex biloodna waanu faleynay waxaa saas noo dhibaa cayayaan cayayaankaasoo waxaway maaragtay ka yimaada mar hore baalaley waay kadibna ukunuu dhalaa oo deg deg ah kadibna tirxuu dhalaa tirxigaasi fasalka aan abuurno ayuu ka gelaa marka dhuurtii balka meesha uu foodii ka soo bixin lahaa foodii markuu soo bixin wuxuu gelayaa qaranka qarankaas markuu dabees wuxuu gelayaa haddana si sawuulkuu gelayaa wax dawa a maaragtay aan haysano ma jirto beeraleyda deegaanka goobweyn ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda jubbaland ugu baaqay in laga caawiyo sidii wax looga qaban lahaa cayayaankan dhibaatada ku haya dalagyada beerahooda kaasoo sidoo kale kusii faafaya beeraha kale ee ku yaala jiinka webiga jubba oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan kuwaasoo wax soo saarkooduna ay ku tiirsan yihiin suuqyada magaalada kismaayo marka walaalow geleyda aad arkaysiin bocorkan yaanyadan qaraha wax walba aad arkaysiin beeraha seem waay cudurkood waa hal habeen taxrigaan hal habeen u soo degay ilaa hadda waa wada saameeyey waa ku wada jiraa haddii ilaahay ku idmaayo waxaan rabnaa hay-adaha dowliga ee dowladda jubbaland states way maqlayaan haddii ilaahay ku idmaayo inay beeraleydan oo tacabkooda sidaa u rafaaday ee u dhimriyaan oo wax u taraan ilen waa shacabkoodii wax soo saarayo oo haddii soo saarkii dad iyo duunyaba wada deeqayo haddii magaalada kismaayo tacabkaan banaankan ka baxay maanta uu galo magaaladu waa noolaatay dadkii waa noolaaday beeraleydi way noolaatay sidaa daraaddeed hay-adaha dawliga beeraha ha fiiriyeen il gaar ah cumar cabdulaahi maxamed oo ah guddoomiyaha deegaanka goobweyn oo sheegay in beeraleyda deegaankaasi oo aanan haysanin qalabka iyo daawada lagu buufiyo beeraha ay caqabad weyn ku tahay wax soo saarka beeraleyda deegaankaasi ee sanadkan marka waxaa jira marka cayayaan baa jira oo beerihii muxuu ahaa lagu arkay sanadkan oo aad u tari badnaa cayayaankuna waxaa weye wuxuu soo raacayaa sanadkii ayaa aaran ahaa marka cayayaan baa jira oo dalagii maarata muxuu ahay ku yaacay beeraleyduna waa iska beeraley waa iska dad danyar ah ma haysanin wax ku buushgareeya u keena daawooyin u keena bamkii oo muxuu ah isaga dhicin lahaayeen cayayaanka dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ka jira deegaanka goobweyn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee jiinka webiga jubba ayaa hay-adaha samafalka iyo xafiisyada dowladda ku qasbay in sidii looga baahnaa aysan uga howlgeli karin deegaanadaasi oo ay inta badan ku hareereysan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
iminkana kusoo dhowaada aragtida faallada maraykanka korneyl hore uga tirsanaan jiray ciidamada ruwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii ayaa la baadigoobayaa munyaro garama waxaa lagu eedeeyey inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kufsiga dadka tuutsiga ah bishii abril sanadkii iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo interaham weh oo isaga ka amar qaadanayay askarta xerada kago ayaa lagu eedeeyey inay dileen siddeed boqol oo kun oo dad rayid ah intii u dhexaysay toddobadii ilaa shan iyo tobankii bishii abril ee sanadkii afar iyo sagaashankii dembiyadan iyo kuwo kale awgood ayay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee ruwaanda kusoo oogtay sarkaalkaasi dembiye xasuuq iyo dembiyada aadanaha ka dhanka ah dembiyada dagaalka waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xidhayo dowladda maraykanku waxay arrintan kala shaqaynaysaa dowladaha kale qaramada midoobay iyo maxkamaddaasi si ay uga adkaato sarkaalkan iyo eedeysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno si haddaba guushaasi loo gaadho dowladda maraykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalguddan shan milyan oo dollar in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho haddii adiga ama cid kale oo aad garanaysaa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay waxa aad naga soo siin kartaa ayaa maraykan ku yidhi macluumaadkaas iyada oo la qarin doono cidda ay tahay ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kuugu dhow ee maraykanka ama nagala soo xidhiidh emailka iyaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dembiyada dagaalka oo ah w c r p at state gov ama ka wac telefoonka whatsapp-ka ah ibir ibir hal laba ibir laba sagaal toddoba shan shan afar lix sideed waxaad kale oo aada booqan kartaa facebookkooda oo ah www facebook com war crimes rewards program ama kala soco barta twitter-ka www twitter com war crimes reward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda wuu qarsoonaan doonaa taasina waxay ahayd aragtida faallada maraykanka haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo aan ku horeyna kooxda arsenal ayaa xalay ku guulaysatay koobka f ega dalka ingiriiska kadib markii ay ciyaartii faynalka oo ka dhacday garoonka wembley ee london laba gool iyo gool uga awood sheegatay chelsea labadan koox oo ka wada dhisan magaalada london ayaa waxaa goolka la hormartay chelsea ka gadaal markii uu daqiiqadii shanaad ee ciyaarta uu gool u saxiixay laacibka dalka maraykanka christian pulisic laakiin arsenaal ayaa ugu jawaabtay laba gool oo uu dhaliyey kabtankooda obamian xidigan u dhashay dalka gabon ee galbeedka africa ayaa goolka hore rigoore ku dhaliyey halka goolka labaad ee guusha xaqiijiyeyna uu keenay daqiiqadii toddobiyo lixdanaad ee ciyaarta chelsea waxay ciyaarta ku dhammaysatay toban laacib markii uu kaarka guduudan ka qaatay ciyaaryahan mateya kuavig oo khadka dhexe uga ciyaara waa markii afar iyo tobnaad oo ay arsenaal ku guuleysanayso koobka efa kaabka ingiriiska laakiin tababaraha naadiga michael arteta ayay u tahay markii ugu horreysay ee uu koob ku guuleysto tan iyo markii uu soo bilaabay xirfadiisa dhinaca tababarinimo tababara arteta ayaa horey ugu soo ciyaaray arsenal arsenaal oo kaalinta sideedad ku dhammaysatay horyaalka premier leaga ingiriiska xil ciyaareedkan ayaa guushani ay hadda uga dhigan tahay in xil ciyaareedka soo socda ay ka qeybgeli doonto tartamada yurub gaar ahaan koobka yuruba league dhinacaas iyo talyaaniga haddii aan fiirino kooxaha qaar ayaa xalay dheelay kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka seeriya aada xil ciyaareedka labada kun sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka kooxaha ciyaartoodii ugu dambeeyey dheelo waxaa ka mid ahaa lixda kooxood ee ugu sarreysay miiska kala horeynta kooxda horyaalka ku guulaysatay ee yuventus ayaa sanadkan horyaalka kusoo xirtay guuldarro weliba iyada oo ku ciyaaraysay gurigeeda kadib markii ay saddex iyo hal ku khasaartay roma laakiin kooxda inter milan ayaa xaqiijisay kaalinta labaad markii ay iska reebtay kooxda booskaasi ku ciriirinaysay ee atalanta oo ay ku dubatay laba iyo eber waxaa sidoo kale guulul horyaalka kusoo xirtay ac milan oo bilowgii xil ciyaareedkan halis ugu jirtay inay heerka labaad u laabato balse hadda ku dhammaysatay kaalinta lixaad milan tan iyo markii dib loo ambaqaaday horyaalka kadib xayiraadii coronavirus ee talyaaniga marnabo lagama badinin laba iyo toban kulan oo ay ciyaartay sagaal ka mid ah ayay badisay halka saddex jeer ay barbardhac keentay naaboli ayaa iyana ka badisay latsiyo oo dirtay saddex iyo hal laakiin goolka keliya ee latsiyo ay keentay ayaa u sahlayay ciyaaryahanka weerarka ka dheela jiro immobile inuu dhaliyo goolkiisii lix iyo soddonaad ee xil ciyaareedkan waxaana goolkaasi immobile uu la simay higwa-iin oo haystay rikoodhka gool dhalinta horyaalka talyaaniga ee hal xil ciyaareed kaas oo isna labada kun lix iyo tobankii dhaliyey lix iyo soddon gool ma jirto ciyaaryahan kale oo lix iyo soddon gool hal xil ciyaareed horyaalka talyaaniga ka dhaliyey oo aanan ka ahayn immobile iyo higwa-iin caawa ayaa guud ahaan la soo xiri doonaa horyaalka talyaaniga ee xilli ciyaareedkan kooxaha breshi iyo sbal ayaa xaqiijiyey in ay u laabteen heerka labaad waxaa soo saddexeyn kara mid ka mid ah leje iyo genoa leje oo uu leyliyo tababare ay hooyadii soomaali tahay waxa ay la ciyaareysaa caawa barma halka genoa ay la ballansan tahay hellas verona dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo cabdixaafid iyo daanduray aada ayuu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo noo soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha heestaas ayaana kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo ay wadajirad kugu soo jeedinayeen cabdixaafid awal ismaaciil iyo anuga ibraahim xasan daanduray iskudubaridkii bashiir abikar intaan mar kale kumi doonno waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.